habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado nofembarna waa toddoba iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahin xasan daandurey iyo anigoo ah jacfar kuukaaye
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo ka qaybgelaya shirka buru ekonomi ee ka socda magaalada nairobi marka shirka kani wuxuu ahaa shir ay dowladda kanada dowladda jabaan iyo dowladda kenya oo iyadu martigelisay ay soo wada qabanqaabiyeen waxa wuxuu u yahay waa shirweynihii ugu horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriir oo dhan looga hadlayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga amniga iyo nabadgelyada midowda afrika oo tegey magaalada baydhabo oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada bisha dambe afrika waxaan nin walba ugu yeedhnoo nidhi doorashadaasi si nabada oo xalaal ah niigu dhacdo maxaa yeelay soomaaliya meeshay ka timidday ama laga keenay tobankaas sane dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya uuna maahane degmadeenna oo dhan wala taabanaysa xubintii umuuraha maraykanka doodi gabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray dabagalka faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort in uu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembibaarista la galay isagoo marar kala duwan been u sheegay baarista wada manafort ah ayay suurtagal tahay in lagu xukumo toban sannadood oo xariga oo la xiriira dembiyo dhinaca maaliyadda ah waxaana hore heshiis uu ula galay kooxda dembi baarista ah inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xiriirta inay jirto faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii labada kun lix iyo tobankii heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo laakiin isniintii ayuu xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in manafort uu saraakiisha dembibaarista been u sheegay islamarkaasina uu la wadaagay xog been abuura
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isu soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa inaanu maamulkiisu qorshaynaynin inay xadka maraykanka iyo mexico ka soo gudbaan soo galootiga ka imanaya dalalka bartamaha maraykanka trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka missisipi u sheegay in ay hal fariin oo fudud u hayaan soo galootigaasi doonaya in ay soo galaan maraykanka waxaanuu yidhi dib ugu laabta guryaheenna idiinma oggolaan doonno inaad soo gudubtaan hadalkiisa ayaa imanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico iyo weliba dadka doonaya inay soo galaan dalkan kadib markii ay ka ashtakoodeen wakhtiga dheer ee uu qaadanayo in la dhagaysto codsigooda ku aadan magangelyo raadinta ciidamada ilaalada xuduudaha ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa ku furay kooxa isku dayay in ay si xooga kaga soo tallaabaan xadka
shirkadda gaadiidka ee uber ee dalalka britain iyo holland ayaa lagu xukumay ganaax lacageed iyadoo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka arrintani ayaa waxay daba socotaa markii sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii la jabsaday xogta internetka ee shirkadda kooxaha wax jabsaday ayaa waxay heleen xogta gaarka ah ee ugu yaraan soddon iyo laba milyan oo qof kuwaas oo badankood ahaa dad ku nool britain xogta la jabsaday ayaa isugu jirta magaca qofka oo saddexan cinwaanka uu degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka kuwaasoo isugu jiray darawallada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi
ruushka ayaa maanta sheegay in go-aanka yukrain ay ku soo rogayso xukun milatari ay horseedi karto inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka yukrain tallaabada yukrain ay ku soo rogayso xukunka milatari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen saddex markab oo yukrain ay leedahay baarlamaanka dalka ukrein ayaa isniintii ansixiyey xukunka milatari oo ka dhaqangelaya toban ka mida toddoba iyo labaatanka gobol ee dalkaasi laga bilaabo arbacada beriya madaxweyne betro ayaa sheegay in xukunka milatari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee ukrein xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka uu wado waxa uu intaasi ku daray in ukrein ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee dusha ka saaran xukunka milatari ayaa socon doona muddo soddon maalmooda wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington magaalada nairobi waxaa ka socda shir loogu magacdaray blue economy soomaaliya ayaa waxaa shirkaasi uga qaybgelaya madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo shirkan oo maalintii labaad gale ayaa waxaanu ka waraysanay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah axmed ciise cawad waryaheenna khadar maxamuud xareed ayaa ugu horreyn weydiiyey ujeedka shirkan ay ka qaybgalayaan waa mahadsan tahay walaal shirkani waa shir looga hadlayey horumarinta dhaqaalaha badaha iyo webiyada ku jira iyo dhowridooda oo dhib iyo boluushon iyo qashin lagu shubo in laga dhowro kalluunka la hormariyo iyada oo loo arko in mustaqbilka bani aadamka xagga nafaqada ay ku jirto badaha marka shirka kani wuxuu ahaa shir ay dowladda canada dowladda jaban iyo dowladda kenya oo iyadu martigelisay ay soo wada qabanqaabiyeen waxaa wuxuu u yahay waa shirweynihii ugu horeeyey arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriir oo dhan looga hadlayo waxaa kasoo qayb galay dalal tiro badan laakiin waxaa kaloo iyaguna ka soo qayb galay dad aqoon-yahano ah bulshada rayadka ah kambaniyo hay-adaha dunida kuwa badanoo ah adigu dad toddobiyo toban kun oo qof lagu sheegay ayaa saddexdii beri oo shirku socday ka qaybgelayay waxaana shirkuna wuxuu gogolxaar u yahay shirweyne laba kun iyo labaatanka la rabo in lagu qabto dalkaas portugal
idinka soomaaliya maxaad la tagteen ood ka jeediseen shirka
annagu soomaaliya madaxweynaha ayaa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hogaaminayey wafdiga ka qayb galay ooy ku jireen wasiiro badan iyo dad kaloo madaxa sida wasaaradda kaluumaysiga wasaaradda wasiirka kaluumaysiga wasiirka dekadaha iyo khayraadka badda iyo iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiir dowlaha xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha bii'ada ama environmentiga ayaa ka qayb galay iyo aniga madaxweyne wuxuu ka soo jeediyey khudbad aada loo jeclaystay oo loogu riyaaqay taasoo ku saabsanayd soomaaliya oo leh xeebta qaaradda africa marka laga reebo laga reebo jasiiradda madagaskar la yihahdo xeebta ugu dheer soomaaliya oo leh oo baddeeda uu ka buuxo kheyraad laakiinse ay tahay bad mararka qaarkood loo gafo la abiis gareeyo oo kheyraadkeeda si sharci daraa loo daldasho mararka qaarkood la yidhaahdo subbaa lagu shubaa mararka qaarkood dee wixii ka dhashay byrasigii iyo burcdadeednimadii iyo ay jirto iyo iyada oo xataa mararka qaarkood dhaqdhaqaaq ama socod aan sharci ahayn badahaas lagu maro sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuxuu kaga hadlay khudbaddaas soomaaliya muhiimadda ay maxaa la yidhaahdaa baddeedu leedahay waxayna waxayna ahayd mid aada loo soo dhoweeyey oo loo jeclaystay dhanka muhiimadda marka laga fiiriyo maxaa muhiimada shirkan uu soomaaliya u leeyahay
wuxuu u leeyahay sidii aan soo tilmaamay maadaama uu adduunkii dareensan yahay muhiimadda badaha iyo biyuhu leeyihiin webiyadu innaguna aynu nahay dalka qaaradda afrika ugu xeeb dheer meel istraatiijigana ku dhaala oo bada dhowriya ku kulmaan amen redsiga iyo iyo indian oceankuba ku kulmaan baddeenana khayraad ka buuxo waxaynu noqonaynaa dalalka aadka loo daneeyo oo isha lagu hayo magaranaysa haddii badeenna khayraad ku jira lainoo horumariyo oo gacan layna ka siiyo inagoonaynu ku dadaalana waxaynu noqonaynaa iska daa inaynu inagu ka kaaftoonno inaynu maaragtay dadkeennu baahi ay qabto ama aynu dakhli in waddankaynu ku horumarino inaynu weyno iska daaye dunida oo dhan baynu gacan ka geysan karnaa xataa sidaynu u quudin lahayn marka muhiimadda soomaaliya ay leedahay ayaa aada u korodhay ama kor ugu kacday marka la fiiriyo meeshaynu ku naallo iyo badda aynu leenahay madaxweynuhuna arrintaas ayuu tilmaamay gabagabada shirka maxaa la filayaa in laga soo saaro shirka waxaa la filayaa inuu ka soo baxdo iyadoo oo la fahmay oo la adkeeyey hoosta laga sii xariiqo muhiimadda ay badaha iyo biyuhu webiyadu leeyihiin ilaalintooda iyo horumarinta khayraadkooda iyo in la ogaado dalalku sida ay u kala muhiimsan yihiin adduunka maaragtay badaha leh
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya axmed ciise cawad waxa uu magaalada nairobi ugu warramayay wariyaheenna khadar maxamuud xareed
iskoorimaad ayaa maanta waxa uu ka dhacay gobolka hiiraan kadib markii maleeshiyada ururka al-shabaab weerarkiisa ay ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda ah ciidamada la weeraray ayaa waxa ay u socdeen degmada maxaas waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in ciidamada ay iska daafaceen weerarkaasi wariyeenna xuseen xasan dhaqan ayaa weerarka iyo arrimo kaleeto oo dhinaca amniga haba ka wareystay wasiirka amniga ee maamul goboleedka hirshabelle cabdiqaadir aadan jaalle
waxaa saa ka dhacay howlgal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo u dhexeeya maaragtay ururka al-shabaab ciidanka xoogga oo ku wajahnaa degmada maxaas ayaa waxay dhexda u geliyeen miinooyin ilaah ku mahadsan maaragtay miinooyinkii maaragtay ciidankii waxay sameeyeen baarandeg ciidankii waxay infantry dhul ku mareen miinooyinkiina waa la fashiliyey meeshaas waxaa ka dhacay dagaal xoog leh ciidankii ciidankeena xoogga dalka soomaaliyeed wax khasaara oo xaggooda ma jiro ciidanka shabaabna meesha waxaa ugu dhintay laba nin inta hadda aan hubno oo meydkooda aan aragnay waxaana lagala soo wareegay qoriga sabanka iyo qori ake ah iyo silis oo dabajeexa qorigii silis qorigii qorigii weelafka kadalka siliskii dabajeexa ayna waa laga soo qaaday marka meesha uu falku ama weerarka uu ka dhacay maxaa nooga sheegi kartaa
walaal falka wuxuu ka dhacay inta u dhexayso maxaas iyo beledweyne exactly hadda meesha magaceeda ma hayno laakiin waa inta u dhexaysa un maxaas iyo beledweyne abaarihii wuxuu dhacay laba saac iyo bar dagaalka xilligaas uu dhacay haddana waa lasoo afjaray dagaalkii hadda wuu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taagan ma lahan marka ciidanka maxay ahayn ujeedadooda ma howlgalay u tageen mase arrimo kale maxaa nooga sheegi kartaa wasiir sidaan ka warqabno bishii dhamaatay iyo bilahan o dhan waxaa socdo howlgalaa socdo howlgalkaasoo mar dhinaca maaragtay maamulka hirshabeelle dhammaan ka socdo anagoo iska kaashan iska kaashanayna ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo iyo ciidanka amisom iyo iyo maaragtay iyo hiil walaal dhammaantood marka waxa lagu socday wuxuu ahaa maaragtay howlgal sidii loogu sameyn lahaa dhulkaas maxaas
wasiir waxaa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle mas-uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa maxaa taa nooga biiri kartaa walaal sida hadda ka warqabtid waxaan ku suganahay magaalada beledweyne dhacdadaas saaki waa maqalnay ninkii dhibka geystana wuu xiran yahay faahfaahin dheeraadna kama hayno lakiin insha allah baaritaan xogla ayaa ku socdo ninkan hadda wuu xiran yahay walaal waxaan loo soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maaragtay eelaboorka jowhar
xaaladda guud ee amniga deegaanada hirshabelle maxaa nooga biiri kartaa sanadihii ugu dambeeyey ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa jiray weeraro al-shabaab ay ka geysanayaan inta u dhexeysa degmooyinka balcad iyo jowhar oo kii ugu dambeeyey askar ciidanka dowladda ka mid ah ilaa dhowr iyo toban sida wararka nugu soo gaarayaan lagu dilay maxaa nooga biiri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira walaal waa mahadsan tahay howlgalkan wuu socdaa wuuna bilowda una istaagi doono sida ay sheegteen waa sax meeshaas oo u dhexeyso balcad iyo jowhar lagu magacaabo gololey in badanaa dhibaato ka dhacday waxayna sameeyaan gaatin ay kusoo galaan dhulka waa dhul iska hood ah khasaaradaasna way dhacda way jirtaa laakiin insha allah howlgalkaas ma istaagi doono mana loo dhutin doono insha allah howlgalkaas wuu socon doonaa marka xaruntii maamulka hirshabelle in waddo loo mara la waayo kan wasiir ahaan amni sidee kuula muuqataa walaal ma jirto in waddada la mari waayey waa dhibaatadu way iska taagan tahay laakiin waddada waa la maraa waa la isticmaalaa oo baabuurta shacabka iyo kuwa ciidanka way isticmaalaan laakiin nimankan waxay sameeyaan dagaal gaatin ah laakiin waddada waa la isticmaalaa ma jirto waddo u xiran iyaga kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka hirshabelle cabdiqaadir aadan jaalle oo u warramayay waryaheena xuseen xasan dhaqane
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal wafdi ka socda golaha amniga iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada baydhabo halkaasi oo ay ka socoto u diyaargarowga doorashada shanta bisha soo socota ka dhici doonta maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh wafdigani ka socday golaha ammaanka midowda afrika ayaa baydhabo u soo gaaray siday qiimeen ugu samayn lahaayeen habka ay u socoto doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxay kulan la qaateen wafdiga midowda afrika ka socday si hayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamanka cabdiqaadir shariif sheekh quna maye iyo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekh quna maye oo ah siihayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay
waxaan sharaf weyn inoo ah maanta inayna soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowda afrika gaar ahaan golihiisa ammaanka ee uu horkacaayo guddoomiyaha xilka haya ee muddadan oo ahna islamarkaana safiirka dalka aan walaalahanahay ee jabuuti u fadhiyo ururka midowda afrika sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxayna noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya marka qaybtayni ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska waraysanayn xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan haddartaan inoo socda saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii gaar ahaan marxaladihii ugu dambeeyey arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigan inaanu soo dhoweyno warbixinnana aanu siinno ayagana wixii warbixinna aynoo hayn aynoo soo gudbayaan marka sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay safiirka dalka jabuuti u fadhiya ururka midowda afrika ahna guddoomiyaha golaha amniga afrika maxamed idris isagoona sheegay in baydhabo ay u tageen sidii ay qiimeen ugu samayn lahaayeen xaaladda amniga iyo suurtagalnimada qabsoomidda doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wax walba waan ka wada hadalnay maanta waxay ahayd in baydhabo la yimaado la arko amniga qaybtan soomaaliya ku taalla inay si wanaagsan ay u degan tahay inaan ka wada hadalnay haddana doorashooyinka na soo food saaree soo socda inaad nala kulansiisay musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socota annagu haddii aan nahay golaya amnigii afrika waxaan nin walba ugu yeedhnoo nidhi doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo maxaa yeelay soomaaliya meeshay ka timidday ama laga keenay tobankaas sanee dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya uuna maahan degmadeenna oo dhan wala taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo afrikaba markaa saa awgeed baan iyaan nin walba ugu yeedhnay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota inay ilaashadaan in doorashada socota inay dalkooga si gaara u ilaashadaan
waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka ururka midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya faransiiska madheera As you could see, you have with you here the Peace and Security Council of the African Union, which is the body that takes political decisions on matters sidaad arkaysaan waxaa halkan idinla jooga golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika oo ah golo go'aan siyaasadeed ka gaara arrimaha ammaanka iyo nabadda ee qaaradda aad ay ugu faraxsan yihiin inay noo suurta gasho inaan nimaadno baydhabo si aan markhaati uga noqonno waxa ka soconaya maalmo yar ka hor doorashooyinka aad ayaan uga mahadnaqayaa doorka uu sihayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu ka ciyaaray inuu xaqiijiyo in si siman ay fursad u helaan musharaxiinta tartamaysa dadaalkaasina waxa uu kaalin muhiima ka qaadanaya inay dhacdo doorasho hufan oo si nabadgelyo ah
doorashada ayaa ku socota jawi deggan waxaana shanta bisha soo socota la filayaa in baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wee wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilaana halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa maanta waxa uu la kulmay in ka badan siddeetan xisbiyada mucaaradka isagoo kala hadlayay sidii isbedelo loogu sameyn lahaa sharciyada doorashada dalkaasi oo la filayo in etoobiya ay ka dhacaan sanadka labada kun iyo labaatanka haddaba ururada ka qaybgala kulankaasi ayaa waxaa ka mida ururka o n l f falastiin axmed iimaan ayaa kulankaasi ka wareysatay afhayeenka ururka ah o n l f cabduqaadir xasan hirmooge oo ka qayb galay
ujeed kulanku wuxuu ahaa kulan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwii kasoo noqday dibadda ee hubeysnaha sida o n l f o l f gilbood sudan iyo kuwa lamidka ah iyo ururada waaweyn ee mucaaradka ee dalka sii joogay oo arrintaa waxaa laga wada hadlayay ra-isul wasaaraha iyo xisbiyadu waxay ka wada hadlayeen habka doorashada iyo iyo state building in qarannimada etoobiya dib loo dhiso oo hanaanka siyaasiga dib loo qaabeeyo oo sidii hore si ka cadaalad badan loo sameeyo sidaasa ujeedada ay kulanku ahaa maadaama xisbiyadiina hadda soo aada soo gasheen kuwo kalena ay horey u jireen oo ay dowladda ku jiraan oo ay baarlamaanka ku jiraan qaab sidee ahaad ula qabsanaysaan etoobiyada cusub
siduu bare ministerku sheegay annagana noo muuqatay waxay ahayd in dib loo qaabeeyo sharciyada doorashada guddiga doorashada oo kolkii hore u diyaarsanaa hal urur danihiisa hal hal xisbi uu diyaarsaday toddobiyo labaatan sano xukunka haystay hay-adaha oo doorashada iyo wixii la xidhiidha o dhan ay sida keligii hoos imanayeen loo loo qaabeynayay oo loo loo sawirayay hab iyaguon u daraynaysa marka in dib loo qaabeeyo oo sharciga doorashada guddiga doorashada iyo iyo jawiga doorashadaba hab cusub inuu noqdo oo nin walba la qabsan karo inta taa laga gaarayo wax qayba oo aada siyaasadda dalka ka qaadanaysaan oo la idiin gooyey ama la idiin soo jeediyey ma jirtaa
markii wadahadallo u dhacayeen ba xisbiyada si goongooniya loogala hadlay annagu dadka soomaalidaan u doodaynay xisbi oona waxaanumaanaan doodin dadka soomaalida ah inay matalaad u qalanta ama ama ay gayaan ay ku yeeshaan muxuu ahay awoodda dhexe ee federaalka ah sidaasoo kale dawladda ismaamulka soomaalida inay dadka soomaalida si siman oo oo ka horumarsan sidii hore in loo dhiso xukuumadooda talooyinka aan baan lahayn annagu xisbi keliya tunka kumaana weyn qadiyad dad soomaaliyeed baan tunka ku wadanaa
maadaama aad ka dhawaajisay qadiyadda soomaaliyeed waxaa jirta su-aalo dadka qaar ay qabaan oo ah si o n lf ay soomaalidoo dhan u matasho waa inay magac soomaaliyeed qaadataa laakiin magac dad gaara aysan qaadan ma ku tala jirtaan inaa adinka laftirkiina intaadan dowladdii dhexe ama tii federaalka wax ka raadsan aad magaciina ka dhigtaan magac qof walba soo dhaweynaya oo lagu wada jiro
magac anagu horta waa magac soomaaliya etoobiyaanna maaha qabiilkaana maaha waa magac soomaaliya hab soomaaliya unu samaysmay waa waxaan taariikhii hore waxaa laga dhaxlay cid kalema sheega soomaalin buu sheegayaa dhulkana soomaali baa degta shacabkuna waa soomaali magacana dhib noqon mahayo wax kasta oo dadka soomaaliyeed ka dararsiinhaya ama isu keenhaya waanu samaynaynaa laakiin magac iyagu cid gooni ururkana cid gooni ama uma diriro way soomaalidaaba gooni ah soomaalida hal dad weeye marka yaa laga sii yahay wax laga sii yahay ma jiro dhulkumaa kaa hooseya daa hoos u dhacdo marka sidaa weeye maanta waxaa kaloon kulan la yeeshay madaxweynaha gobolka oromada arrinta dadka soomaaliyeed iyo dagaalada soomaalidu maa ka hadlahayay ee u dambeeyey talooyinna waan isla qaadanay oo muxuu ahay arrinta xal u keenaysa dhowaan waxaa soo laabtay ciidamadii ururkiina oo asmare ka yimi jigjigay yimaadeen maxaa suuro galay muxuuse yaha qorshuhu ma ciidamaday ku biiraayaan deegaanka ma shaqooyin kalaa loo samayn doonaa xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ciidamadaasi maxay tahay
xaalad fiican bay ku sugan yihiin soo dhaweyn qiimo badan bay shacabka iyo dawladda iyo cid kasta oo soomaalida muxuu ahay kamida iyo ururka oon lafayay kala kulmeen meel fiican baa la dejiyey si fiican baa loo qaabilay tallaabada xigta waxay noqonaysaa in guddi isku dhafaq ay ka wada hadlaan arrimaha xalka mustaqbalka iyo aayahooda marka mar dhow baa waxaa bilaabmaya kulamadii heer federaal guddi isku dhaf oo federaal ah iyo guddi isku dhaf oo soomaali ah oo somalia state ah in in in inay shaqada bilaabaan oo la xiriira dee arrinta ciidankan iyo siduu ku dambeyn iyo sida loo qaybin karo iyo waxyaabaha suuragalka in laisla tasawiro marka xalal xalal dhow baa la gaari doonaa wax adag maaha kuma kala duwan sawiro iyo hindisooyin badan oo kala duwan baa jira marka waa laisla waa laisla soo faaninaadgaran doonaa madaxda maadaama hadda ay ciidamada yimaadeen madaxdii jabhaddana ma imaanayaan ha madaxda jabhadda way imanayaan waxay imanayaan bisha kowdeeda sabtidan igu soo socota haddii alla idmo waxay imanayaan meesha la yidhaahdo al-sababa waxaan la kulmayna madaxda dawladda oo prime minister ka mid yahay iyo qolyo wasiiro ah iyo dawladda soomaalida iyo iyo dadka saameynta leh oo soo dhaweynta ka qayb qaata kadibna soo dhaweynta ballaaran waxay ka dhici doontaa magaalada jigjiga xarunta soomaalida halkaana dee imaatinkii rasmiga ahaa buu noqonayaa ee hogaaminta jabhadda
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka ururka o n l f cabduqaadir xasan hirmooge oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan
markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee baha u naxariistee sahre axmed
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan ad toos ugu dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaara qeybii ka harsanaya idaacaddeenna qodobadaynu ku soo maqan waxaa ka mid a umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray dabagalka faragelintii ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump powel manafort inuu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembibaarista la galay isagoo marar kala duwane been u sheegay saraakiisha dembibaarista wadda manafort ayaa waxaa suurtagal ah in lagu xukumo toban sano oo xarig ah oo la xiriira dembiyo dhinaca maaliyadda ah waxaana uu hore heshiis ula galay kooxda dembi baarista inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xiriirta inay jirto faragelin ruushka uu ku sameeyey doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayey in dembiyada qaar laga cafiyo laakiin isniintii ayuu xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan wuxuu sheegay in manafort uu saraakiisha dembibaarista been u sheegay islamarkaasina uu la wadaagay xog been abuura
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isu soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa inaanu maamulkiisu qorshaynaynin inay xadka maraykanka iyo mexico kaga soo gudbaan soo galootiga ka imanaya dalalka bartamaha maraykanka trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka missisipi u sheegay in ay hal fariin oo fudud u hayaan soo galootigaasi doonaya inay u soo gudbaan maraykanka waxaanuu yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiinna idinma oggolaan doonno inaad soo gudubtaan hadalkiisa ayaa imanaya kadib isudhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka mexico iyo weliba maraykanka iyo dadka doonaya inay soo galaan maraykanka kadib markii ay ka ishtakoodeen wakhtiga dheere uu qaadanayo inta laga dhegaysanayo codsigooda ku aadan magangelyo raadinta ciidamada ilaalada xuduudda ayaa sunta dadka kaga ilmaysaysa ku furay kooxa isku dayay in ay si xooga ku soo gudbaan shirkadda gaadiidka ee uber ee dalalka britain iyo holland ayaa waxaa lagu xukumay ganaax lacageed iyadoo lagu eedeeyey inay dayacday xogta gaarka ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka arrintaas ayaa waxay daba socotaa markii sannadkii labada kun lix iyo tobankii la jabsaday xogta internetka ee shirkadda kooxaha wax jabsaday ayaa waxay heleen xogta gaarka ay ugu yaraan soddon iyo laba milyan oo qof kuwaas uu badankood ahaa dad ku nool britain xogta la jabsaday ayaa waxay isugu jirtaa magaca qofka oo saddexan ciwaanka uu degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka kuwaasi oo isugu jiray darawallada ku shaqaysta nidaamka ubarka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi
dowladda ruushka ayaa maanta sheegtay in ay go-aan go-aanka ukrain ay ku soo rogayso xukun milatari uu horseedi karo inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalkaasi tallaabada ukrain ay ku soo rogayso xukunka milatari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen saddex markab oo ukrain ay leedahay baarlamanka dalkaasi ukrain ayaa isniintii ansixiyey xukunka milatari oo ka dhaqangelaya toban ka mid a toddoba iyo labaatanka gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay laga bilaabo arbacada beriya madaxweyne betro ayaa sheegay in xukunka milatari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee ukrain xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarrada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka uu wado waxa uu intaasi ku daray in ukrain ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee dhabarka u saaran xukunka milatari ayaa socon doona muddo soddon maalmooda
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka gobolka missisipi ee koonfurta dalka maraykanka waxaa maanta ka socda doorashada kursi ka tirsan aqalka sannadka ee maraykanka kursigan waxaa ku tartamaya sindi haid smith oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo mike esby oo xisbiga dimuqraadiga ka socda labadan murashax ayaa horey u wada tartamay horraantii bishan hase yeeshee tiradii loo baahnaa aanu midkoodna helin haddaba faahfaahinta sababta doorashadan loogu celiyey iyo guud ahaan waxaa laga fili karo ayaa waxaan ka waraystay doctor cabdixafiid shaaciye oo barakaha jaamacadda kent state ee gobolka ohio waa mahadsantahay sandheere gobolkan mississippi waxa uu ka mid yahay toban gobol oo maraykanka ku yaala oo dastuurkooda uu dhigayo in doorasho ku celis ah la qabto haddii qof murashaxiinta ka mid ah uu heli waayo ugu yaraan konton iyo kow boqolkii codadka la dhiibto doorashada guud oo oo dhacday bishaan horraanteedii marka codbixintii guud ee loogu tartamayey buuxinta kursigan uu baneeyey senator cochran oo arrimo caafimaad isku cadsilay waxa ay dhacday bishaan horraanteedii sidii aad sheegtay waxaana u taagnaa afar murashax oo laba xisbiga jamhuuriga ay ka tirsan yihiin labana xisbiga dimuqraadiga waase lagu kala bixi waayey oo midkoodnama uusan helinin konton iyo kow boqolkii codadkii loo baahna waan gartay mid ka mid a murashaxiinta oo haweeneyda matalaysa xisbiga jamhuuriga amaba republicanka hadalla ay ku hadashay ayaa aada warbaahinta u hadalaysay toddobaadkan oo la xidhiira xilliyadii maraykanka wixii confederatkisi lo odhan jiray marka bal faahfaahinta arrinta haddaan siist waa sida marka waxaa isugu soo haray doorashada maanta ku-celiska ee maanta dhacaysa cindy hidesmith oo ah gabadha u taagan xisbiga jamhuuriga xilkaanna si kumeel gaara usii haysa iyo mike esby oo xisbiga dimuqraadiga u taagan ahaana wasiirkii beeraha ee maamulkii clinton marka sida aad sheegtayba inta ay ay sydney ee ololahan ku-celiska ah ay ku jirtay waxaa laga hayaa hadallo muran badan dhaliyey oo dib u gocanaya taariikhda cunsurinimo ee dalka maraykanka iyo gaar ahaantan mississippi tusaale ahaan waxa ay ku kaftantay in ay ka qayb galayso daldalaad meel fagaare ah ka dhacda haddii lagu casuumo marka hadalladan waxa ay ka hanaajiyeen dad fara badan oo dadka xuquuqda u dooda ah iyo dadka madow sidoo kale ninka iyada la tartamaya oo isaguba madow ah ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga yaxyaxo shirkado badan oo ololaheeda lacag horey ugu deeqayna waxa ay weydiisteen in ay ay lacagtaas ay soo celiso arrintan maxay muhiim u tahay marka xilligii gumay la gumaysanayay dadka madow gobolka mississippi waxaa ka dhacay gaboodfalloodii ugu badnaa ee dadka madow loo geysto waxaa lagu daldalay tiradii ugu badnayd ee dad madow ah marka xasaasiyadda arrintaas laga qabo darteed iyo sida ay ugu hadashay waa ay waa ay isqaban waayeen waan gartay waxaad deganaan jirtay intii aadan gobolka ohio u wareegin gobolka alabama waxaan ogeyn in tartan dhinaca aqalka sanadka ahi oo halkaa ka jiray murashax xisbiga jamhuuriga oo lagu eedeeyey inuu dumar farxumeeyey iyo murashax xisbiga dimuqraadiga oo meeshaa ku tartamayey iyadoona ognahay gobolkaasi inuu yahay gobol uu jamhuurigu u badan yahay si lamid ah sida gobolka ay deriska yihiin ee mississippi ee doorashada maanta ay ka dhacayso dadkii waxay doorteen murashaxii dimuqraadiga ahaa marka inagoo bal arrintaa dib u eegeynaa ma laga yaabaa dadka reer mississippi maanta iyagoo raacaya waddadii alabama ee ay deriska yihiin in hadalka ay sindi sheegtay dartii loogu codeeyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga waa sax oo alabama iyo mississippi waa gobollo xuduud wadaaga marka taas laga soo tagana waxa ay dhanka hoose ay kaga jiraan gobollada maraykanka xagga waxbarashada waxbarasho xumada iyo caafimaadka musuq maasuqa waxyaaba fara badan ayay wadaagaan sidoo kale waa laba gobol oo aad ugu janjeera xisbiga jamhuuriga dadka caddaanka ah oo lagu qiyaaso boqol kiiba lixdan iyo shan labada gobol aad ayay waxay u taageeraan xisbiga xisbiga jamhuuriga marka waxyaabo fara badan ayay isaga mid yihiin oo sidai aad sheegtayna doorashadii ka dhacday sanadkii hore alabama oo si tan oo kale u qaadahayd oo aniguba aan codeeyey markaasaan gobolka deganaa waxaa ku guulaystay xisbiga dimuqraadiga oo oo ahayd arrin aad lama filaan u ah laakiin duruufuhu labada labada duruufood way kala duwan yihiin tusaale ahaan sanadkii hore markii alabama doorashadaas ay ka socotay waxaa lagu soo eedeeyey ninkii xisbiga jamhuuriga u tartamaya roy moore waxaa lagu soo eedeeyey in haween fara badan uu faraxumeeyey iyagoo yaryar marka arrintaasi fadeexad weyn ayay noqotay sidoo kale ninkii la tartamayeyna waxa uu ahaa nin dowladda maraykanka usoo shaqeeyey oo federaalka usoo shaqeeyey oo xeer ilaaliyo guud ahaan jiray oo caddaan ah laakiin markaan mississippi eegno ninka la tartamaya gabadhan waa nin madow ah madowgana aada loogama jeclo gobol gobolka mississippi boqolkiiba lixdan iyo shan dadka gobolkan mississippi u dhashay ee cadaanka ah waxay si indhala-aan u taageereen xisbiga jamhuuriga xisbiga jamhuurigana waxaan ognahay in siyaasado aan wanaagsanayn aan u wanaagsanayn dadka madowga u qaado marka rajada laga leeyahay in sidii sanadkii hore alabama ay u wareegto dhanka dimuqraadiga aad bay u yar tahay hadda doorasho hadda warbi- warbixinadii iyo isafaalihii ugu dambeeyey aan ka hayno mississippi waxa ay ay leeyihiin in ay si fudud ugu guuleysan doonto doorashada maanta marka waa ay isku dhow yihiin laakiin duruufo fara badan duruufuhu duruufuhu waa ay kala duwan yihiin marka marka ra'yigayga shaksiga uma malaynayo in in dimuqraadigu ay ay kursigan xaadi karaan sidii ay sameeyeen sanadkii waan gartay madaxweyne donald trump aad buu ugu ololeynayay haweeneydaas hase yeeshee muxuu ka yidhi hadalladaas gefka ah ee taariikhdii xumaydii hore ee daldalaada dadka madow loo geysan jiray la xiriirta hadallada ay tiri muxuu madaxweyne trump ka yidhi hadalladaasi waa uu waxa uu ka dhigay waxaan wax waxaan wax buuran ahayn oo aan aan sidaa u weyneyn waxa uu sheegay in hadalladaasi ay si kama-a ay uga dhaceen oo aysan waxaas aaminsanayn laakiin ay tahay qofka ugu ugu muhiim qofka ugu fiican ee doorashadaas kusoo bixi lahaa isaga marka waxaa laga hayaa sida arrintan sidan oo kale waxaa laga hayaa in qof kasta oo xisbiga jamhuuriga uta u taagan wax kasta oo uu sameeyaba in uu weligiis taageero oo uu daba socdo shalay waxa uu qabtay laba olole oo uu ka dhex qabtay gobolka mississippi oo uu taageero iyada ugu raadinayo marka aad buu u taageersan yahay isagana xisaabta ayuu tirinayaa hadda sanadka konton iyo saddex waa waa waa republican waa jamhuuri afartan iyo lixna waa dimuqraadi iyadana waxa uu rabaa in uu qaanadaas qaanada jamhuuriga uu ku darsado marka xisaabtaas keliya ayuu eegayaa waa waana uu taageersan yahay waxa uuna filayaa in ay maantay guulaysan
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadka ee maraykanka oo maanta ka socota gobolka mississippi ee koonfurta maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea markaale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sandheere iyo umuuraha maraykankaannu intaasi kaga nimaadno markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa la diyaaray yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaalida qaar ka mida oo doorashooyinkoodii ay soo dhowaadeen sida koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba puntland iyo qaybo kale oo weli ay diyaargarow ka socdaan iyadoo dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo maamulayo doorashooyinkaasi oo laga yaabo in ay dadku fikrado kala duwan ay ka qabaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo khaliif axmed gaabow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabb alcaalamiin yaasiinow aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa adiga iyo baxda v o e da sida aad mar walba dhacdooyinka jira aad ula socodsiidaan arrinta doorashooyinku runtii waa wax loo baahan yahay waxaa muhimkaahuna waxay tahay inay waqtigooda qabsoomaan si xalaalan ay doorashadu ku dhacdo dadka soomaaliyeedna ay u soo gudbaan nidaam ay ayaku leeyihiin taasi waxaan aaminsanahay yaasiino maxamed cali xaa bismillahi raxmaan raxiim waa salaamanta yaasiin adiga iyo bacda v o da iyo soomaalidana dhegaysanaysa waxa weeyaan oo xaqiiqadu tahay arrinta soomaaliya waa arrin u baahan si foojignaann ah oo furfuran oo ismaqal leh oo la kala jid qaato oo la isu dulqaato in lagu xalliyo arrimaha marka waxaa hadda aad moodaa inay soo baxayaan in dowlad goboleedyadii iyo raggii madaxda ka ahaana ay sheeganayaan waxyaalo badan dowladduna in badan ama ay ka aamusan tahay ama aynan maaragtay waxa ay nimanku sheegayaan aynan u muuqan mid ka garaabaysa waxaa la yaab leh oo maaragtay markii arrimaha aada looga wada hadlay oo aada loo dhegaystay dowlad goboleedyada iyo waxyaalaha ay tabanayaan in aqalka sare oo baarlamaanka soomaaliya ay arrinta soo dhexgaleen wufuud direen riboor laga soo qoray dowlad goboleedyadoo dhan reboorka ka bacdi ay dowladda u gudbiyeen aqalka sare inuu sheegay dowladdii inayna wax jawaaba ka bixin arrintaas waxaa haddana dhacday in la yidhi madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyey gogol dowlad goboleedyada afhayeenka dowlad goboleedyadana wuxuu sheegay inaynan helin warqado toosa oo dowlad goboleedyada u socda ee ay meediyaha ku arkeen arrintaa iyadaa sida meediyahana aynan maaragtay ku tallaabo qaadi karin waxaad u qabtaa runtii inay tahay arintaasu yaasiin midaan caddayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ku baaqay gogol lagu xalinayo tabashooyinka ee maamul goboleedyada arintaas walaalkii uu yidhi warqad kama aynan helin horta mar kastaba janal ayaa la maraa madaxweynuhu meediyaha ayuu u marsiiyey messajkaas waana la ogaay wix ay ku jawaabeen aqbali mayna bay yidhaahdeen sidaas daraaddeed waxaad u qabtaa inaysan wax saxa ahayn waxaa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala dambeeyo waxaa fiican nidaamku inuu yahay niman lagu kala sarreeyo waxaa fiican inuu yahay nidaam xushmadu ku jirto madaxweynuhu gogashaas waa fidiyey maamul goboleeduna waa diideen dowladdu ma ku haysaa faragelin gobolada iyo qaabka doorasho u socda uma jeedo wax doorasho ah oo faragelin ay dowladda ku haysay ilaa hadeer maxamed cali xaashi haddii dowladdu ay tahay dowlad ee nidaamka federaalka ku dhisan miyaanay door ku lahayn in ay la shaqayso oo ay tala ku yeelato qaabka doorashooyinka dowlad goboleedyada arrinta soomaaliya ma aha arrin caadi ah oo sida maaragtay waddan caadiya oo dhisman oo sharcigiisa iyo isaga iyo kulli uu si toosa u wada shaqaynayo dowladda soomaaliya maaha waddanka soomaaliya dowladda federaalka ah mid gacanta u wada jira maaha wadamaa ku dagaalamaya dadka ajnabiya dad kalaa ku dagaalamaya oo soomaaliya ah waxaa marka socota dowladda waa inay fahamtaa inaan gacantu waddanka iyada u wada jirin waa inay kaashataa dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadii hadday tidhaahdo waxaan u isticmaalayaa sidii dowladihii hore oo soomaaliya hal meel laga wada xukumi jiray arrintu sidii ma noqon karayso waa inay dowladdu ay sugtaa inta mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo dowladda ay wada shaqayn karayaan ajnabiga dalka ku jiraa uu maaragtay ka bixi karo gacanta soomaaliya ay xukun ku wada jiro dowlad goboleedyaduna ma diidana inay dowladda iskaashadaan laakiin waxaa la leeyahay oo meesha ka muuqata dowladdii inay si toosa amar u bixinayso jubbaland ku siinayso koonfur galbeed ku bixinayso puntland ku bixinayso ay maaragtay galmudug ku bixinayso dowladda waxa weye inay amaradaa inta joojiso dadka gobolladaa jooga iyo madaxda ay dooranayaan inay isu daysan weye khaliif axmed gaabo miyaanay kuu muuqanin faragelintaas inay keeni karto xitaa dadka ka soo baxaya maamul goboleedyadu inay haddana khilaafaad iyo iska hor imaadyo doorashada kadib ay dhici karaan horta yaasiinu marnaba mid lama weynayo nidaam dastuuriya oo dhammaystiran oo qeexaya awoodaha ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intii laga helo khilaaf la wey maayo absolutely khilaaf lama weynayo laakiin waxa muhimkaa waxay tahay maamul goboleedyada waxaa ka muuqda xushmad la-aan iyo ixtiraam la-aan aad u tira badan maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ugu baaqay gogol nabad ee ay diideen waa wax meelka dhacya ku ah shaqsiyadooda waana wax meelka dhacya ku ah nidaamka dowladnimada soomaaliya okay faragelinta la sheegayo faragelinta annaku waa maqalnaa laakiin qofku xaq buu u leeyahay qof kastoo soomaaliya xaq buu u leeyahay inuu kursiga uu doonayo inuu u tartamo xaq buu u leeyahay annagu hadda ma aragno dowladdu ciidamo meel ay dulgeyday ma aragno haddii qof ay ka istaagtay hor istaagtay ma aragtin doorashada ma aragno qof ilaa iyo hadda dhahaya ee dowladdu faragelina nagu hedaa waa maqalnaa laakiin qof dowladdu ay si toosa uu hor istaagtay ma hayno marka waxaad u qabtaa marka soomaalida waa dad iska hadal quudata ah waa dad hadal badan waa dad inta badan runtii oraal badan waxaa fiican wax kastaba inay dukumintaata yihiin wixii cadaymo ah oo dadka musharaxiinta ama bulshooyinka maamul goboleedo ay haayaan inay ummadda soomaalida ay la wadaagaan laakiin waxyaabaha ay meediyada la wadaagayaan wax sharciya ma ahan dowladda soomaliyan waxaan ugu baaqayaa nidaamka dastuuriga ah ee lagu kala xaday karo awoodaha maamulka oo qof kasta tiisa la qeexayo in arrintaa ay dowladdu ay dedejiso si arintu buuqa uu u dhammaado macnaheedu macnaheedu miduna ma dhacayso xataa dowladda soomaaliya naftirkeedu shakhsiyaad ay wadato xataa hadday dowladdu isku dayday inay keento berri dowlata dana kale u arkayaa danihiisa uuna raacanayaa lamana shaqaynayo waana ka hor imaanaya ugu dambayntii maxamed cali xaashi haddaba haddii aad dareemayso in weli khilaafaadka jira uu u baahan yahay in xal laga gaaro muxuu yahay xalka kuu muuqda xalka waxaan u malaynayaa wuxuu noqon karaa dowladda federaalka ah inay si cad ummadda soomaaliyeed ugu sheegto inaynan iyadu faragel ku samaynayn doorashada dowlad goboleedyada si cad inay ugu sheegto ummadda waayo dowladdu waxaad moodaa inay shacabka iyo dadweynaha inay ka aamusan tahay oo ayna la wadaagayn fikradaha ay qabto si loo eego cidda qaldan qolada tan ee maamul goboleedyadana waxaan u soo jeedin lahayn waxyaalaha ay dowladdu xaqa u leedahay inay ixtiraamaan wixii iyagu ay leeyihiin inay caddeeyaan go-aankana dadweynaha leh ad iyo adayadu mahadsantihi kuwaas waxay ahayd maxamed cali xaashi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ahna siyaasi soomaaliyeed iyo khaliif axmed gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga labaduba waxay joogaan nairobi doodii gaabna intaa inoo joogta intaan mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay haatanna dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa la diyaara
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilaawno koobka horyaallada qaaradda yurub ee uefa champions league ayaa caawa dib u bilaabmaya ayadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan sida tan kooxda liyone ee dalka faransiiska ayaa martigelin doonta naadiga manchester city ee dalka ingiriiska naadiga roma ee talyaaniguna waxa ay garoonkeeda olombic stadium kula ciyaari doontaa kooxda real madrid kooxda ak atenis ee dalka griiga ayaa la kulmi doonta naadiga ayax ee dalka holland siske moscow oo ka dhisan ruushkana waxay la ciyaari doontaa kooxda victoria blazen bayer munik ayaa martigelin doonta kooxda bonfica halka hoffenheim ay garoonkeeda kula ciyaari doonto kooxda shakhtar duneski kooxda yuventus ayaa iyana magaalada turino ku martiqaadi doonta naadiga valencia ciyaarta kale ee xiisahalana waxay dhex mari doontaa kooxda manchester united oo garoonka old trafford kula ciyaari doonta kooxda young boys oo ka dhisan dalka switzerland dhinaca kale tababaraha kooxda manchester united jose morino ayaa u sheegay ciyaartooydiisa in ay guryahooda iska joogaan haddii aanay la qabsan karin cadaadiska garoonka old trafford kooxda manchester united ayaa ciyaarta caawa waxay u baahan tahay inay badiso islamarkaana kooxda valensio ay ku guuldaraysato in ay garaacdo kooxda yuventus si ay ugu gudubto wareegga lix iyo tobnaad ee koobka horyaalada qaaradda yurub si kastaba kulankan ayaa imaanaya saddex maalmood kadib markii kooxda manchester united barbardhac eber iyo eber ah ay la gashay kooxda crystal bales ciyaar ka tirsan horyaalka premier leaga oo ka dhacday garoonka old trafford barbardhacaasi oo ka dhiga kooxda united in iminka afar iyo toban dhibcood ay ka dambayso kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city taasi oo keentay in morino uu su'aalo ka keeno mowqifka qaar ka mid ah ciyaaryahanadiisa waxa uu yidhi haddii aad dareemaysaan cadaadiska ah inaad ku ciyaartaan halkan iska jooga guryihiina marka aan leeyahay guryihiinana ulama jeedo inaad garoonka timaadaan ee waxaana ula jeedaa inaad aqaladiina joogtaan oo aad ciyaarta tv-ga ka daawataan haddii aad dareemaysaan cadaadiska aad ku ciyaari kartaan kulamo garoonkiina iyo taageerayaashiina hortooda waxaan filayaa intaasi aanay sax ahayn xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh ayaa dhegeysteen iyo xubintii ciyaaraha bal aan ku wada nasanno codadkii axmed ishaar iyo shankaroon
jacaylka ada iga astaahi amaaniyo bugaad iga axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashee waalidkeed asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey baad u noqotaa allaylito allayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay indhe iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay
salaam wubixii jacaylka adaa iga istaahila codadkii shakaroon axmed yuusuf iyo axmed ishaar cabdi waxaa igu dambeysay baahintaynii fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan jacfar kukaay iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo